I am James Butter in Washington, wishing you will have a terrific Tuesday.
subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa aroor salaaso ah bisha sebtembarna waa saddex iyo toban sannadka laba kun iyo labaiyo labaatanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somali com saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii aroornimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid a madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo gaaray dalka kenya si uu uga qayb galo calimasaarka madaxweynaha cusub ee kenya william ruto
madaxweynaha xasan sheekh maxamuud iyo madaxweyne ruto caawa qadka telefoonka ayay ku wada hadleen waxa ugu weynaa ee laga hadlay waxaa ka mid ah xoojinta xiriirka labada dal iyo dhinacyada labada dal iska kaashan karaan iyo in uu jiri doono kulan gaar oo labada madaxweyne dhex mari doona
waxaa kalood dhegaysan doontaan dhallinyaro soomaali ah oo tahriib ku soo galay dalkan maraykanka waraysi ayaannu idinkaga haynaa qodobadaas iyo maamulka jubbaland oo dadka shacabka ku dhiirigelinaya inay al-shabaab la dagaalamaan ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna saaka iyo caalamka balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida militariga soomaaliya ayaa sheegay in weerarada ka socda gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya lagu qabsaday ilaa labaatan tuulo oo gacanta ugu jiray kooxda al-shabaab kabtan maxamed ibraahim daa'uud oo ah taliyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa v o a u sheegay isniintii in ciidamada militariga iyo dadka deegaanka oo hubaysan oo iskaashanaya ay dileen in ka badan boqol ka tirsan maleeshiyada al-shabaab sidoo kalena ay xoreeyeen ilaa labaatan tuulo oo ay gacanta ku hayeen ururka al-shabaab ee xiriirka la leh al-qaacida taliyaha ayaa sheegay in tuulooyinka ay dib ula wareegeen ay ku jiraan dhowr goobood oo muhiim ah oo ku yaala gobolka hiiraan sida magaalada fiido oo u dhow xuduudda soomaaliya ay la wadaagto ethoobiya taliya maxamed ayaa sheegay in ciidamada ay gacanta ku dhigeen labaatan xubnood oo ka tirsan ururka al-shabaab wuxuu qiray in ciidamada ay heleen taageero dhinaca cirka ah xilliyada ay socdeen howlgallada hase ahaatee ma uusan sheegin dalalka taageerada cirka u fidiyey war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta soomaaliya ayaa lagu sheegay in howlgalladani ay hordhac u yihiin tallaabooyin lagu hirgelinayo aragtida dowladda ee ku aadan la dagaalanka argagixisada iyo sidii al-shabaab looga sifayn lahaa guud ahaan dalka madaxweynaha ukrein valadimir zelenski ayaa sheegay in ciidamadooda ay dhul ballaaran ka qabsadeen ruushka iyagoo sii wada weerarada ay moscow ugu qasbayaan inay dib ugu gurato ama ay dib u gurasho ka sameyso aagaga dagaalka khudbadiisa maalinlaha ayuu zelenski ku sheegay inay hadda dib ula wareegeen dhul gaaraya ilaa lix kun oo kilomitir oo labajibaaran oo ka mid ahaa aaggii uu ruushka gacanta ku hayay bilihii lasoo dhaafay wuxuu u mahadceliyey guutooyinka ciidamadiisa uu ku tilmaamay geesiyaal laakiin muusan carabaabin magaalooyinka ay dib u qabsadeen ruushka ayaa qirtay inuu lumiyey magaalooyin badan oo ku yaala gobolka karkiif tallaabadaas oo khubarada milatariga qaarkood ay u arkaan guul laga gaari karo dagaalka moscow ayaa ku qeexday kabixitaanka ciidamadooda maalmihii u dambeeyey ee gobolka isku duubni ujeedkeedu yahay inay diiradda saaraan gobolka lohanski iyo doneski ee bariga ukrain qareennada u doodaya madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump ayaa isniinta maanta ahayd sheegay inay kasoo horjeedaan in la ogolaado ama loo ogolaado waaxda cadaaladda ee maraykanka inay dib weegis ku sameyso in ka badan boqol warqadood oo sir dowladeed ahaa oo laga soo helay guriga trump xilligii ay baarista sameeyeen hay-adda dembi baarista f b i-da iyo waaxda cadaaladda qareennada madaxweyne trump ayaa diidan in hay-adda f b i-da ay xogta laga helay guriga trump ay u adeegsadaan baarista ay wadaan iyadoo arrimaha arrimaha ay hay-addaasi baarayso ay ku jiraan habka loo keediyo xogta sirta ee dowladda hadalka ka soo baxay qaranada trump ayaa kusoo beegmaya kadib markii toddobaadkii hore ay dacwad oogayaasha federaalka ay ka codsadeen garsoore heer federaal ah inuu laalo go-aankii hore ee mamnuucayay in xogta laga soo helay guriga trump loo adeegsado baarista iyo in la magacaabo qabiir si gaar ah u qiimeeya macluumaadka la soo aruuriyey dhegeystayaal warkeennii dunidana waa naginta subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal halka aad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington madaxweynaha cusub ee kenya william ruto ayaa loo ballansan yahay in maanta loo dhaariyo xukunka dalkaasi waxaana munaasabadda caleemasaarkiisa ka qeybgalaya madax kala duwan oo kuwa qaaradda afrika iyo beesha caalamka isugu jira madaxda ka qeybgalaysa caleemasaarka waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdi la socda haddaba ka hor inta aynaan dhageysan warbixinta wafdiga soomaalida waa kan waryaha v o eda ee nairobi qadar maxamuud xareed oo sawir guud naga siinaya caleemasaarka madaxweynaha cusub ee kenya william ruto
magaalada nairobi ee dalka kenya oo hadda waaga uu baryay waxaa ka socota qabanqaabadii ugu dambeysay ee loogu jiro caleemasaarka iyo dhaarinta madaxweynaha cusub ee dhowaan la doortay ee dalka kenya william somoy ruto kaasoo maxkamadda sare ee wadanka kenya ay shaacisay in doorashadii lagu doortay william ruto ay ahayd mid xalaal ah waxaa magaalada nairobi ee kenya yimid wafuud kala duwan oo kuwa gobolka iyo beesha caalamka ka kala tirsan kuwaasoo lagu wado inay goobjoog u noqdaan kana qayb galaan munaasabadda dhaarinta iyo caleemasaarka madaxweynaha shanaad ee jamhuuriyadda kenya ilaa labaatan madaxweyne ayaa lagu qiyaasay oo wadamada qaaradda africa iyo kuwa gobolka geeska africa ka kala socda oo ka qeybgeli doona munaasabadda dhaarinta in ku dhow ilaa saddex kun oo marti sharaf ah ayaa sidoo kale qeyb ka ah oo beesha caalamka iyaguna ka kala socda oo ka qeybgelaya munaasabadda maanta talaadada ah lagu wado in lagu dhaariyo madaxweynaha cusub ee kenya william ruto madaxweyneyayaasha ka qeybgalaya munaasabada dhaarinta waxaa kamid a madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud kaasoo isaga iyo wafdigiisa ka qeybgalaya munaasabada dhaarinta ee xalay fiidkii soo gaaray magaalada caasimada nairobi marka si guud ammaanka wadanka gaar ahaana midka caasimada aad ayaa loo adkeeyey wadanku waa maalin fasax ah oo ma jiraan shaqooyinkii dowladda iyo shaqooyinkii kale ee dadku ay aadi jireen maadaama ay tahay maanta maalin feesta ah wadanku shaqo kama jirta oo dadku waxa ay guryahooda iyo goobahooda nasashada ay ka daawanayaan qaabka ay xafladda u dhacayso dhinaca kale ee madaxweynaha xilka kasii degaya kenya uhuru kenyatta ayaa xalay fiidkii xarunta madaxtooyada dalka kenya waxa uu ku qaabilay madaxweynaha dooran ee william ruto ee saaka lagu calama saarayo magaalada nairobi inkastoo aan las ogeyn arrimaha hoose ay ka wada hadleen laakiin waxa ay wararku sheegayaan in kulankooda uu qeyb ka yahay arinta xil wareejinta iyo transitionka ee dowladda cusub ee ruuto uu hogaaminayo uhuru kenyatta ayaa u hambaliyeeyey madaxweynaha dooran ee william ruto marka xafladda ayaa lagu wadaa inay bilaabato ilaa tobanka barqinimo ee saaka iyadoo lagu wada inay soo idlaato ilaa labada duhurnimo marka si guud ammaanka aad ayaa loo adkeeyey waxaynu sugeynaa qaabka ay ku dhacdo munaasabadda dhaarinta iyo wixii kale ee kusoo kordha
aad ayuu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa qadar maxamuud xareed oo jooga nairobi sida aan horey usoo xusnay madaxda ka qeybgalaysa waxaa ka mid ah caleemasaarka madaxweynaha kenya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud sida ay kusoo waramayso waryaha v o eda ee nairobi intisaar saalax xuseen
madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa si heer saraha loogu soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha ee jomo kenyatta haddaba wasiirka warfaafinta xukuumadda soomaaliya daa-uud aweys jaamac ayaa ka warbixiyey ujeedka safarka madaxweyne waxaa caawa magaalada nairobi soo gaaray wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud wafdigaasi ka koobnaa wasiiro iyo xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale oo dowladda ka tirsan waxay u yimaadeen martiqaad ay ka heleen dowladda kenya oo ku aadan ka qaybgalka dhaarinta iyo caleemasaarka madaxweynaha cusub ee la doortay kenya mudane william ruto madaxweynaha xasan sheekh maxamuud iyo madaxweyne ruto caawa tale qadka telefoonka ayay ku wada hadleen waxa ugu weynaa ee laga hadla waxaa ka mid ah xoojinta xiriirka labada dal iyo dhinacyada labada dal iska kaashan karaan iyo in uu jiri doono kulan gaara oo labada madaxweyne dhex mari doona sidaad ogtihiin kenya iyo soomaaliya waxaa ka dhexeeya xiriir aada u dhow oo waddan aan walaalanahay oo waxyaaba badan ay naga dhexeeyaan marka ka qaybgalka madaxweynaha waxay tusaale u tahay sida uu usii xoogeysanayo xiriirka labada dal loona doonayo in labada shacab iyo labada dalba ay muujiyaan iskaashi dhinacyo kasta ah intisaar saale xuseen v o a nairobi
dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay waxaa dalkan maraykanka si tahriib ah ku soo gelayay tiro dhallinyaro soomaali ah oo kasoo gudbaya xadka uu maraykanka la wadaago dalka mexico hay-adaha la shaqeeya dadka magangelyadoonka ayaa sheegaya in dumarna ay ku jiraan dhallinyarada soo tahriibaysa oo ilaa toban dal kor u dhaafaya soona mara ka hor inta aysan maraykanka soo gaarin waxaan arrimahaasi ka wareystay maxamuud muuse xasan b b c oo ka tirsan ama ka mid ah hogaamiyaasha bulshada arrimaha dhallinyaradana si dhow ula socda iyo cali moxamed cali oo ka mid ah dhallinyarada maraykanka tahriibka kusoo galay hadalka waxaa ku horumaraya cali moxamed oo ka warbixinaya goorta uu maraykanka soo galay waxaa soo galay bishii toddobaad labaatan iyo lix joogta boordarka kasoo galay tutuana heeshan san diego ku dhegan xuduudda maraykanka udhexaysa mexico
waa gartay imise qof ayaad aheedeen markii aada soo gelaysay waxaan ahayn toban iyo toddoba qof aan ahayn markaan soo gelayna bal nooga waran safarkaas dheer ee aada ku soo gaartay ilaa dalkan maraykanka wallaahi safar aada udubkiisa iyo rafaadkiisa uwatuu ahaa brazil inta u dhaxaysa waa mara mexico waa kow iyo toban dowladood midba midii kalaa kasii daran laakiin waxaa ugu sii daran maaragtay colombiya iyo panama inta u dhexaysa toddoba maalmood lasoo lugeynaya gangalka la dhahaa webiyo buuro la fuulayo laga degaayo rafaad badanaa soo marnay marka waa aad baanu maaragtay ugu soo dhiboonay safarkiinan oo aada buu u kululaa mafaanta safarka caqabadihii ugu waaweynaa ee aada la kulanteen intii aada safarka ahaydeen maxaad nooga sheegi kartaa safarku waa safar iska dubkiisa wato markii caqabadaha ugu waaweyn aan la kulannay colombia colombia ma ahayn ecuador markaan soo maraynay toddoba beri camal lagu qaatay meel labaatan iyo afar saac loo soconayo mudaaharaadyaa ka jireen dhibka ugu badnaa meeshaan kus kala soo kulannay kadibna markaana soo galnay colombia aan kasoo dhammaanay maano jangalkii badan lagala soo kulmay ani ugu horeyn waa jilibkaan aan maaragtay ka xanuunsan iga xanuunay oo jilib xanuun meel igu imaaday aanan garanayn ee socodkii badnaa la ahaa moogii marka marka dhibka ugu badnaa aan lasoo kulannay meeshuu ahaa hadda waxaan ugu maqaalaa inuu dhaawac kusoo gaaray oo jab uu jiro bal ka waran dhaawaca kusoo gaaray siduuse kuu soo gaaray jabka waxaa igu soo gaaray markaan imaaday xuduudda mexico iyo maraykanka aan imaaday a derbigaa la fuulaa la nuugiiridaiyo jaranjara dhankaasna looga soo saaray annagoo badan marka jaranjaradii markii noo dhanka kalena waa basarkaaga ugu soo tegaysaa nimankan way oo maaragtay nimanka mexikaanka wara fuul wariya wara fuul waru marka annaga dhan baa isu dardarsanay marka sidii aan kusoo fokaday derbiga aan kaga soo dhacay dhinaca maraykanka ugu soo dhacay luga iga jabtay ciidamada maraykanka iyo borderka joogaan si wacan bay ila tacaamuleen iska markii waxay ii waceen ambulance baa la ii wacay ambulansaa laiga soo qaaday waxaa la ii keenay isbitaalka la ii keenay waa la ikabay biraa la igii lugto alxamdulilah aad baan u wanaagsanayay dowladda maraykanna abaal baan ugu haynaa khaasatan abaal baan ugu hayaa ani lugta jabadeeda iyo dhibaatadii aan soo maray waa ku ilaabay mafaanti isbitaalka laila tacaamulay ama laila dhaqmayba maaragti waxan baa laila dhaqmay oo laisoo dhaweeyey lugti waa la ii kabaa alxamdulilah xanuuma dareema hadda way kabatay taarikhta iyo toban baan ballasanahay aad baan hadda ugu wacanahay oo maaragtay noloshaan aan rajaynayo iyo waxaan u imaaday inaan ka heli doono baan filaya maraykan
waa gartay marka hadda magaaladay joogtaa ee dhinacyase ka soo gashay waxaan ka soo galay anig sandiego xaggeedaan kasoo galay haddana sandiego baan joogaa xagga waa mahadsan tahay cali sidoo kale waxaa qadka ku jira maxamuud muuse xasan oo ku magac dheer b b c una dooda xuquuqda soomaalida ee maraykanka maxamuud haddii aad ii maqasho bal ka waran hadda qiyaastii maadaama aad arrimahan ku howlan tahay dadka soo gala ee aada la shaqaysaan tiradooda intee ayay la eg tahay bilihii u dambeeyey bilihii u dambeeyey dadka soomaalida oo soo geliyay ilaa iyo dhowr boqol ayay ahaayeen inta badanna soomaalidu waxay ka soo galaan xadka ee tukuwana waa magaalada ee saldege runtiina safarkaas safar aada u dhib baran oo halisa oo khataro badan ayay soo maraan marka dadka soo gala waxaa laga yaabaa qaarkood in lagu qabto xadka mexico oo markaa mexica dowladda mexica ay dib u celiso ama xabsi ay galaan magaalada xadka oo markaas lahayo kuwa soo gudbana waxay fursad u helaan inay siliga kasoo boodaan kadib markii ay soo galaan laba gruub ayaa loo kala saaraa qaar waxaa laga yaabaa in saddex bere afar bere lagu hayo xabsiga kadibna la weydiiyo damaanad ama qof qaraaba ama ehela ama asxaab oo ay garanayaan ayaa la weydiinaya adreskiisa iyo meesha uu ka tegan yahay maraykanka kadibna waxaa laga yaabaa sidaa inay kusoo baxaan oo dacwadooda gudaha ay ka wataan qaarna waxaa laga yaabaa in ay xabsi galaan oo bilo ay ku jiraan marka runtii anagu dadka aada usoo dhaweynay waan la kulmay dala dhalinyaro shan labaatan qofo oo cali ka mid yahay oo hadda ku jira runtiina dhibaatooyinkii ay soo mareen dibkii waa garan kartaa haddee dadka waxaa keenaya duruufo badan waddankii ay ka yimaadeen weli dagala sokeeyaa jira qof walba waxaan filayaa duruufo kala duwan ayaa keenta waddankan ee maraykanka marka anagu broseskii ayaan u suubinaynaa iyo talooyin inaan ka siina xagga sharciga iyo siday u heli lahaayeen iyo in haddii aan ku caawin karno shaltar ama deegaan dadka runtii durufo badan ayaa jira weliba waagi hore ma jiri jirin dumar soomaaliya oo halista noocaasa soo geli soo aada oo soo baxa hadda waxaa kamid laftooda imaanaya dad dumara kamid ah oo soomaali ah oo mararka qaarkood dhacdo jangolka in looga soo tago sababtoo ah meelo khatara ayaa lasoo marayaa buurasa dowladda lagu soconayo meelo duura duwan baa lasoo raacaya oo udhexaysa panama iyo colombiya marka duruufo noocaasa adag oo khatarteeda leh ayaa jira laakiin hadda qofka isaga ayaa iskala joojkiisa iyo go-aankiisa laakiin anaga mas-uuliyad ahaan wixii aan u qaban karno inaan u qabano weeye maxamuud waxaa jira dad mexico lagu celiyo marka dadkaasi xaalkooda waa sidee maxaase loo celiyaa inta badan markay dadku ay soo gudbayaan dee waa dad sharci daraaca oo aan wadan marka wadamadaa soo gudbayso waa inaad sharci haysato inta badana soomaalidu ma haystaan sharci ama waxaa laga yaabaa sharciyo kale oo aan saxayn inay wataan marka waa la qobanayaa marka runtii dadkaas marka la qabto laba maado ayaa la suubiyaa ama xabsiyada mexica lagu hayaa ama dib waxaa loogu celiyaa wadamada ay kasoo galeen oo xad kala le mexico marka runtii waxaa qabada badan hataa mararka qaarkood waxaa dhacda marka qofka dib loo celiyo marlabaha sano inuu isku dayo inuu dib usoo galo oo dhibaato kalena uu mataqaana soo maro laakiin ana waxaan isku dayeynaa wadamada ay hadda ku xiran yihiin maadaama ay qaxootiyiin in hay-adda qaramada midoobay ay mas-uuliyadda qaada dadkaas ee mas-uul ay ka tahay mar haddii qof waddankiisa uu kasoo tago oo uu qaxooti yahay hay-adda qaramada midoobay sharciga geneva convention ayaa jira taas ayaana marka la fiirsan doonaa insha allah waana la xiriirnay oo aan xafiiska ay ku leedahay magaalada new york si markaa loola xiriiro xafiiska mexico sita ay ku leedahay waan ognahay dad badan oo waxaa jira soomaaliya oo xiran oo weli aan raadinayna magacyadooda ingiliiskooda
kuwaasi waxay ahaayeen maxamuud muuse xasan iyo cali moxamed cali oo qadka telefoonka iigu warramayey weli waxaad dhegaysanaysaan idaacaddeenii subaxnimo ee v o a shirweyne ay ka qayb galeen qeybaha bulshada ee magaalada kismaayo ayna qeyb ka ahaayeen mas-uuliyiinta maamulka jubbaland ayaa lagu soo gebagabeeyey kismaayo mas-uuliyiinta maamulka ayaa dadka deegaanka ku booriyey inay al-shabaab la dagaalamaan faahfaahinta warkan waxaa kismaayo ka soo diray wariyaha v o e da aadan maxamed salaad shirkan oo ahaa mid ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada kismaayo ayaa ahaa ujeedkiisa sidii bulshada ku dhaqan magaalada kismaayo ay uga qayb qaadan lahaayeen sugidda ammaanka iyo sidoo kale sidii loo xoreyn lahaa deegaanada maqan ee ay weli gacanta ku hayaan al-shabaab shirkan oo uu ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka labaad ee jubbaland suldaan cabduqaadir xaaji maxamuud luga dheere xubno ka tirsan golaha wasiirada maxamed sheekh abu yuusuf wasiirka wasaaradda cadaaladda diinta iyo awqaafta ee jubbaland ayaa dhankiisa ugu baaqay bulshada ku dhaqan jubbaland gaar ahaan magaalada kismaayo in ay ka qayb qaataan xoreynta deegaanada maqan sida uu hadalka u dhigay haddii qofka adiga ku dilaaya adigana aad dhaqaalo siinaysid ilaa hadda waa arrin la fahmi laaya waxaan ognahay in laga qaado xoolaha wax aan sharci ahayn diin iyo maadib aan ku fadhiyo dadka la dhaco xoolaha laga qaato dukaamanka laga qaato loo hanjabo intaa markii laga qaato maanta marka way la go-aamiyo xoolahoodii ayaga aan dhammayn haddana maxaa ula deganta bilaahu caley maxaa ula degan tahay ninkaas xoolahaaga dhammaynaayo adiga ku dilaaya inaad dhahda waan hoos joogaa way caawinaa ama wax iga qabana ani waxaan u arkaa sax inay ahayn aan la dagaalanna ciddii nafteenna iyo maalkeenna lid ku ah nafteenna iyo maalkeenna iyo diinteenna weli waxaa kaaga daran ixraafka iyo diinnimada lagu xadgudbaya oo beenta laga sheegaayo saa daraaddeed marka haddii gabadha iyo wiilka aan dhalnay arrinta aan ka koontaroolno waxaa dhacaysa inay nimankaa waayaan cid la shaqayso
jenaraal yuusuf xuseen cismaan dhuumaal wasiirka wasaaradda amniga jubbaland oo goobta ka hadlay ayaa fariin u diray bulshaweynta jubbaland isagoona sheegay in loo baahan yahay dadka ku dhaqan magaalada kismaayo iyo deegaanada kale ee gobolka in ay ka wada qayb qaataan sidii loola dagaalami lahaa kooxda al-shabaab sida uu sheegay laakiin hadduusan qofku amni haysanin ma buuxin karo shuruudahaas oo qofku cabsi ku noolya dadkeennu waxa weeye waxay ku nool yihiin qaarkood cabsi qaarkood waxay diidaan inay fagaarayaalka yimaadaan qaarkood waxay sheegaan in wixii ilaahay baray ay ummadda u gudbiyaan qofku wuu dhimanayaa ilaahay subxaana wa tacaala ayaa dhimashada lagu xukumay qofna ma seegayso qof bini aadama adigoo xaq sheegahayo hadduu ku dilo jannaad horay ka gelaysaa gabagabadii waxaa goobta ka hadlay suldaan cabduqaadir xaaji maxamuud luga dheere madaxweyne ku-xigeenka labaad ee jubbaland waxaana uu bulshada ku dhaqan magaalada kismaayo uu sheegay in ay kaalin weyn ka qaadan karaan sugidda amniga islamar ahaantaana aysan sugin dhaawacyada iyo dhimashada la keenaya magaalada taa badalkeedana waxa uu sheegay in isaga uu hogaamin doono howlgal ka dhana al-shabaab sida uu hadalka u dhigay annaga siyaasiyiinta qoriga aan qaadano haweenka qorigooda ay qaataan taakuleen soo ururiyaan ilaa ogaato cumar xeeley iyo aniga lugu dheera ah aan qoriga qaadanno aan jiidda war tagno sidaa loo xoreeya la garan maayo kullay intaa fadhi inta fadhiga maalunba miidnagu qarxi lahaa inta maalunba miidna loo keeni lahaa dhaawacna loo keeni lahaa hadda nimankaan culimaaudiin aan daynin carruur aan daynin haween urga aan daynin ummad aana daynin siyaasiyiin aana daynin ciidan aana daynin haddii fadhiga miyaa ku sugnaa miska fiirsanaa miska fiirsanaynaa aan ciidamada garab istaagno inteena meesha fadhiga maanta daa baxno oo magaalada dhex marno magaalada kaloo barbar baan raacays difaacaan aadu deegaanadeena dhan iyo dadkeena xoog baa lagu haystaa war miyaynaan ficlo lahayn reergeedaan soo midna arag reer galguduud soo midna arag reer koonfur galbeed soo midna arag maxaa idin ku dhacay maxaa idin helay maxaa idin ku dhacay waa idin keena baxneen aan ciidamada aadno ciidamada aan aadno deegaanada aan xoraysanno fadhi kale ma jiro shirkan ay qabteen mas-uuliyiinta maamulka jubbaland ee loo qabtay bulshada magaalada kismaayo ayaa ku soo beegmaya wakhti meelo ka mid a soomaaliya ay ka socdaan dagaallo u dhexeeya al-shabaab iyo qeybaha kala duwan ee ciidamada dowladda iyo macawisleyda iyadoo dha dhankooda maamulka jubbaland ay qorsheenayaan weeraro ka dhana al-shabaab aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
aad ayuu mahadsan yahay aadan maxamed salaad markana dhegeystayaal waxyaabihii ugu waaweynaa ee dhinaca ciyaaraha haddii aan ku horumarno horyaalka dhiraahda talyaaniga kooxda roma ee kubadda cagta ayaa xalay kulan adag oo laisku jilbo murxo waxa ay la yeelatay kooxda impoli roma oo booqatay impoli ayaa waxa ay kaga badisay laba gool iyo gool kooxda roma labada gool waxa u kala liyay xidigaheeda kale ah paulo dibala iyo tom abraham goolka keliya ee kooxda ay la timid emboli waxaa u dhaliyay ciyaaryahankooda bandaneli ciyaartan ayaa waxaa calaamadda asaanka ah loo taagay agboro oo u ciyaara kooxda emboli dhinaca kale qaaradda yurub caawa waxaa ka jira koobka horyaalada yurub ee wefa champions league kulamada dhacaya caawa waxaa ka mida waxaa ka mid a kan u dhexeeya kooxaha tottenham iyo sporting sidoo kale kooxda liverpool oo waayadan uu xaalka ku xun yahayna waxa ay la ciyaari doontaa kooxda ikis liverpool ayaa toddobaadkii hore guuldaro weyn kala kulantay kooxda napoli ilaa iyo afar gool ayaa looga badiyey laakiin waxay doonayaan inay dib ugu soo laabtaan waddada guusha ee heerka guruubyada ee koobka horyaalada yurub sidoo kale kooxda bayer munikh ayaa waxay la ciyaari doontaa kooxda barcelona waana kulanka ugu adag kulamada caawa la ciyaaraya ee ka tirsan koobka horyaalada yurub markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha heestaasi gabadhan jeclaa iyo codkii shariif cabdalla ayaa u dambeeyey idaacaddeenii subaxnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaab ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo dhegegto maguuku magiigirte gogol baa la geere alla garwaaqa toora ruux gacallada ha qaba